بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo soddonaad tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waaalihi waasxaabihi waatbaacihi wasalama tasliima kasiira wabacd boqol iyo shan aayadda boqol iyo shan baynu ka bilaabaynaa suurat alacraaf nebi muuse qisadiisii baa bilow ahayd calayhi salaam nebi muuse waxa uu fircown u sheegay oo yihi innii rasuulun min rabbi alcaalamiin ilaaha caalamiinta o dhan rabbiga u ah ayaa soo diray xaqiiqun calaa an laa aquula qirooyinka qaarkood waxay akhriyayaan oo sugan xaqiiqun calaya waxa aniga igu waajibo oo dhab igu ah an laa aquula cala allahi ila alxaq inaanan ilaahay ku odhanayn oonan ka sheegayni wax xaqa mooye wax kale haddii sidan la idhaahdana xaqiiqun calaya jadiirun bi aniga waxa igu awlaa igu habboon munaasib igu ah igu waajiba an laa aquula cala allah ilaahay inaanan xaggiisa ka odhanin oonan ka sheegin ila alxaq waxaan idinku imi waxyiga ilaahay oo sidiisiiya miid saafiya ah inaan idinsoo gaadhsiiyo oon dhexda loo fadhiisan qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum waxaan idinla imi mucjize ilaahay xaggiisa ka timi oo cad fa arsil maciya bani israa'iil fircoonow waxa aad dirtaa reer banu israa'iil iraaci fa arsil maciya aniga iraaci bani israa'iil reer banu israa'iil raaci marka dee tawxiidka kadib waxa uu u gurmanayaa ummadan dulman mar walbana adyaanta samaawigaahi waxa ay la safan tahay daciifka ama madluumka daalimna lama ogola cadaaladdaanay sugaysaa qaala wuxuu fircoon yidhi isagoo dhugdhugtiisii bilaabay in kunta haddii aad tahay ji'ta biaayatin mucjiso mid la yimi faati bihaa dee iyadaba keen in kunta min asaadiqiina haddaad ka midtay kuwa runta sheegaya inaad run sheegaysa uma arka muusowe bal mucjisadaad sheegaysa kaanbuul waa cinaad weeye isagoo marka dafirsan inuu ilaahay xaggiisa ka yimi waxna hayo fa alqaa casaahu nebi muuse ushiisiibuu tuuray waa qadimay wuu ku dagaalgelaya fa idaa hiya waaba iyadoo thucbaanun mubiinun mascad ah mubiin masnimadiisa aanu shaki ku jirin qori bay ahayd laakiin maanta haddana qori uma ega xagga hore iyo xagga damiya xagga dhexe meelna meel qori looga maleeyo male mubiin masdiraday ku cad ilaahay baa maskana abuuray qofkana abuuray qorigana abuuray siduu ugu dhib noqon karaa inuu isku bedelo dhib kuma leh sidaasunbuu marka ayaa dabeedna ushaasi intuu dhulka dhigay dalbashadeeda botonka la taabanayay ku istaarhmaysaa fa alqaacasaahu wey wuxuu ku tababaran yahay inuu tuura un saasunbuu uqadimaya dabeetana waa taa hardaftay wanasaca yadahu gacantiisii buu soo siibay fa idaa hiya baydaa waaba iyada oo warwarhaysa linaadiriina dadka eegaya dadka eegaya waxay u tahay uun mid holcaysa ololaysa mar alla marka uu gacantiisa halkaa gacanta midinkilinkilada hoosteeda uu geliyo halkaasunbaa wax ka soo raacaya dabadunbuu usoo saaraya waa buluug light buluug lightkaas aada u iftiimaya ayuunbay noqonaysa may gubanin barasna may qaadin dalaayo kalena may marin laakiin waa mucjiza ambiyadana dee mucjisaadkoodu jidhkoodana waa ka yimaadaan meelaha kalena waa ka yimaadaan nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood qasabadaa ka furmi jiray faraha dhexdooda fijaan yar baa sidaa loogu soo shubayaa in yaroo biyaahoo dabeedna wuu dhex dhigaya ilihii ceelasha wiyeelka ah ka soconaya kasoo butaacaya oo kale ayaa ka furmaya ilaa laga dhishaadhaansado xagee ka furmeen qasabadaha waa ku ilaahay halkan ka soo daayira qaala almala-u min qowmi fircawna fircoon kuwii madaxda ahaa ee ka ag dhawaayay qoladiisa habaa waxay yidhaahdeen inna haadaa la saaxirun caliim xaqiiqanimo kani dhabnimo shaki kuma jira waa sixir ku qabowsaday sixirka saaxirun caliim aada buu u yaqaanaa bayda maamul walba oo mufsidaba kuwa garba ah oo uu ku duulaa buu leeyahay oo bayaanka la jeedinayo isku arjis garaynayo isku xoqayo oo inay daacad yihiin sheegayo markuu baqdo ujina buurayo oo ha ka baqan waa sideedii marka kuwaasaaba ka soo horreeyeyba oo jawaabta iyagaaba horbixiyeyba yuriidu waxay wuxuu doonayaa bay yidhahdeen muuse an yukhrijakum min ardikum in uu idinka saaro dhulkiinan famaada ta'muruun maxaa faraysa marka intan dambe waxaa suuragala inuu ilaahay isagii ka warinayo oo hadalkiisii ay tahy oo markii ay yidhaahdeen ina haadaa la saaxirun caliim ayaa wuxuu ihi dee kol hadduu sixir la yahay wuu jiidinayaa isna waa la isu jiidinaya waa la isqancinaya isna wuxuu ihi yuriidu an yukhrijakum min ardikum famaadaa ta'muruun dee haddaba wuxuu u socdaa inuu dhulkiina idinka saare maxay idin fari lahaydeen maadaa ta'muruun ta'muruunani oo kale maxaa aniga ay fari lahaydeen waay balka arrimiya hadday iyagu hadalkan yidhaahdaanna oo iyaga laga warinayo nimankii de la socday fircoonna muuse ku eedeeyeen inuu dadka dhulka kaga duulayo oo famaadaa ta'muruuna kolka ay leeyihinna fircoon bay la hadlayaan laakiin sidii jamac bay ula hadlayaan min sayaadatikum wa min sacaadatikum bay idhahdaan madaxda markay la hadlayaan sidii jamac isaga weyneynaya famaadaa ta'muruun dee maxaad haddaba nafari lahayd fircoonow adigoo dee sidii qof caynkaasa loola hadlo waana tacbiya la idhaahdaa oo dadkoo lasoo buuxiyo oo kicin iyo adaabu lagu sameeyo lasoo baceeyo wey baatil iyadoo lagu soo jahaynayo meelaha la isugu soo marmarsoonaya ka mid qaaluu waxay yidhaahdeen arjih wa akhaahu isaga iyo walaalkiiba dibdhig hadalka inuu isagu leeyabaa marka muuqanaysa isaga iyo walaalkiiba cagta udhig walaalkiisan la socdee mhaaruna wa arsil fi lmadaa'ini xaashiriin magaalooyinkana waxaad u dirtaa kuwa soo ururiya dadka xaashiriina kuwa soo ururiya sixirlayaasha yaatuuka waxay kuu keeni doonaan kuwa aad dirtee nabad sugidaada ahay bikulli saaxirin caliim sixirla kasta oo sixirkaadu yaqaano inaanu sixir ahayn nebi muuse shayganuu la yimi way garteen bishahaadati alqur-aan ilaahayo markaa arrinkooda ogaaba inoo sheego waxa uhi wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman waculuwa wastayqanata anfusuhum baa ilaha wuli aayaadkii inta ay yaqiinsadeen ayay iska diideen ee way garteen inaan sixir ahayn tadliil baana la idhaahdaayo hogaaminta faasidka ah astaamaheeday ka mid tahay dadka in xaqaa'iqa laga ilaaliyo dadku hadday xaqaa'iqa helaan way soo toosayaan oo way miyirsanayaan xaqaa'iqaa laga ilaalinayaa been buurbuuran baa loo sheegayaa markaasaa goor walba aad arkaysaa waxa loo sheegaya inuu yahay wax fashalkiisu cadi sidii buu isna ka qaato bahalay baa lasoo ururiyey sixirlayaashii wajaaa saxaratu fircawna wasala asaxaratu fircawn fircawn bay soo gaadheen sixirlayaashu qaaluu waxay tiro bay ahaayeen cadad kasta ha ahaato laakiin dee waa cadad aada u badan qaaluu waxay idhaahdeen ina lanaa a ina lanaa la ajran annagu ma leenahay abaalgud in kunnaa naxnu alqaalibiin haddaanu xoog badanno oo qofka muuminka ayna waxa uu ku shaqaynayaa ajri iyo abaalmarin alle uu ka doonayo qofka kale aan iimaanka lahaynna abaalgud buu ku shaqaynaya oo mabda iyo wax kaleo uu ku soconayaa ma jiro ninka hebel soo qabtaa intaasuu leeyahay ayaynu idaacadaha gaalada ka maqlayna ama hebel warkiisa soo sheega gaaladuna saasunbay idhahdeen nebi maxamed ninka soo qabta iyo abubakar wuu naga baxsado makuu ka cararaye laba boqoloo halaad buu leeyay iminkana shan milyan buu leeyay waa wax ma ashbaha laylata bilbaarix qur-aanku xaqaa'iqa u dhigayaabaa taas in wadci walba amhaal looga helayo iyagu waxay idhaahdeen abaalgud ma leenahay in kunnaa naxnu lqaalibiina haddaanu xoog badanno meesha waa la isku helayaaye muusena laga baqay oo dee waxbaa laga soo sheeg sheegay haddaanu xoog badanno abaal ma leena qaala nacam haah buuri miyay soo meermeer balleeda wiil daran yihi nacam buuri nacam wax kaloo ugu daraa wuxuu uhi wainakum idinku la min almuqarabiina waxa aad ka mid tihiin kuwa la soo dhoweeyey dadku labadaasee u dhintaa markaan iimaan jirin madaxnimo iyo maal iyagu maalkii unbay weydiisteenoo fircoonoo ilaah sheegtay madaxnimada agtiisa kamay filay laakiin meeshii baa loogu yimide oo godkiibuu arkay in loogu soo galae madaxnimada lafteediina waxbuu ogolaado markaasaa waxau uhi wainakum la min almuqarabiin weliba waxaa ka mid noqon doontaan buui kuwa iga agdhow halkaasay arrinkoodii dabeedna way isqadimeen qaaluu waxay idhaahdeen yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad tuurtood qadimto oo xadayso wa imaa an nakuuna iyo inaanu noqonno naxnu annagu almulqiin kuwa qadime ee tuura iyaguna waxooda waxbay soo tuurayaan iyaguna alxibaalu alcisiy xarka iyo ula isku xidhxidhan oo si loo soo malluuqay bal kala dooro bay yidhahdeen madaa bilaabi mise annagaa bilowna qaala alquu buuhi idinku tuura ma aha inuu farayo sixirka raallina ka noqday oo uu leeyahay bal ku dhaqaaqa falka laakiin marka muuqanayaa waxa weeyaan waxa uu doonayaa inaanay marmarsiiyo helin oo aanay odhanin mushkiladdu waxay ka timi waana laga horreeyey iyo waana laga gashaday toona laakiin aanay waxba la hadhine ay soo qadimaan waxay hayaan oo dhan si fashilaadiisu ay u muuqato falamaa alqow markii ay soo qadimeen saxaruu acyuna annaasi dadka indhahoodiibay kala wareejiyeen wastarhabuuhum way cabsi geliyeen wa jaa-uu bisixrin cadiim sixir weynna way la yimaadeen dadka indhahoodiibay sirxeen halkaa waxaa kaaga muuqday sixirku qaybuu leeyahay laakiin ka noocan ahaa waa sixru takhyiil sixir qofka indhihiisuunay si noqonayaan dahabkaa dhagax noqonaya ama dhagaxaa dahab noqonaya waraaqaha iyo xashiishkaa dollar iyo noqonaya lacag aada u cadcad qofkiibaa bahal u egaanaya saxaru acyun annaas dadka indhahooda waa kan sixirkan iminkaba tiifiyada ay kasii daaya inay dadka dee silimaha loo gale gaalada ay wax ku maaweeliyaan dadkiina way cabsi geliyeen sixir weyn ilaahay baa u qiray in sixir jiro horta sixirka laftiisuna mid weynba u ahaa marka qur-aanku waa sugay sixirka sida looga gaashaamanayana dee suuradaha qur-aanka u hooseeya ilaahay uu kusoo dejiyey wa awxaynaa ilaa muusa nebi muuse waxaanu u waxyoonay an alqi casaak ay alqi casaak ushaada haddaba qadim ilaa waa kii lagu soo tababaray sidaa dhulka ugu tuur wuu tuuray fa idaa hiya talqafu waaba iyada oo hafaysa maa yafikuuna wixii ay isku soo abaabuleen wixii ay soo abuureen ay soo malluuqeen ayaabay sidaa u guranaysa waa haldhablaynaysa fa waqaca alxaqu ay tabata alxaqu xaqii wuu sugmay dhidibadu aastay wa badala waxa buray maa kaanuu yacmaluun camalkii ay samaynayeenna wuu buray markaad ka dhaxasho waa kaa fagulibuu hunaalik goobtaa waa lagaga xoog batay wanqalabuu way gadoomeen fircoon iyo qolyihiisii saakiniin iyagoo dulaysan daliiliina xaqiiriina colkii wuu joogaa gaadiidkii kala noocnooc aha wuu joogaa laakiin dagaalkii ayaa lagaga adkaaday cilmiga iyo aqoonta iyo xujada ummaddana had iyo jeer kaasahaga marka dadku ay kaa ku fashilmaan moralka iyo cilmigii aqoontana kan kale cududu waxba ma tarto qalbigii laga dagaalami lahaa dhimay mar waloo la ishelana marka dadku alle ay ku kalsoon yihin inay garabsanayaan sidaasaa wax badan oo badan oo cadowguu soo malluuqay uu u buri doonaa waqaca alxaqu bimacnaa habata alxaq wuu sugmay kanna wuu buray nimankii sixirlayaasha ahaa sixir ka yaqaaneen waxaan ka hor imanayana sixir baa loogu sheegay dabeetana waxa ay sixirkoodii ku garteen waxaan ka horjeedaa inaanu sixir ahayn sixirkan waxaan kasoo horjeedaa inaanu sixir ahayn maadaama khubaradii kala duduwanaa sixirka aada u yaqaanay ay meesha ku fashilmeen dabeedna waxay garteen arrinkan inuu mucjiso yahay ilaahay waafajintiisiina way socotaa goobta oo way maraysaa wa ulqiya asaxaratu saajidiin sixirlayaashiibaa la riday iyagoo fooda dhulka dhigaya waa la ridee waxay kuu tilmaamaysa inay sujuudda u dhaqsadeen oo ay u degdegeen iyagoo aan ka harsaamaynin sidii qof dabada laga tuuray oo kale oo fooda dhulka loogu dhuftay mustacjiliin towbadoodu deg deg bay ahayd qaaluu waxay idhaahdeen aamanaa birabbi alcaalamiin waxaanu rumaynay ilaaha caalamiintao dhan iska leh oo talow waakee fircoonna wuu soo taagan yahay rabbi muusa wa haaruun nebi muuse iyo haaruun ilaaha soo diray rabbiga waaba idhaah fircoon maaha rabbulcaalamiin waxa weeye rabbi muusa wa haaruun labadaa nebi ilaahii soo diray ee nebi muuseba uu lahaa inii rasuulu min rabbi alcaalamiin qaala mar markaa imadu dee waxay leeyihiin waxa jahliga la idhaahdo marar badan dee cilmigu nooc kastaba hal ahaadee wuu dhaami uun oo qofka cilmi le cilmigiisaas cilmigaa xune sixirkaaba dee intaa u anfacayba nimankaa oay ku garteenba xaq iyo baatil ku kala saareen jahligunbaa ugu daranoo dee dhanna aan waxba u dhaqaajinayn qaala fircawnu baa waxau ihi aamantum bihi aamantum bihi bay ka dhigantay oo miyaa rumayseen qabla an aadana lakum intaanan idiin fasixin ma intaanan wareegtadii soo saarin aan idinku fasixi lahaabaaba rumayseen buuri macnaha waxa uu leeyahay ana iga go-da meeshan anaa ka taliya wey cid kale wax tidhaahda lama ogola ina haadaa arrinkanaad samayseen iyo rumayntani lamakrun makartumuuhu fi lmadiina waa shirqool aad magaalada usoo maleegteen buui magaaladan masar shirqool baa usoo samaysay litukhrijuu minhaa ahlaha si aa uga saartaan ehelkeeda ehelkaad buu limaad ku tihi fasawfa taclamuuna ha dhowba idin garan waxa idin gaadha iyaguna markii hore waxay yidhaahdeen ama kolkii horena uu soo yidhi yuriidu an yukrijakum min ardikum famaada ta'muruun gaaladuna mar walba waxay leeyihiin ummadahooda markay la hadlayaan ay xukumaan haddaanu waddan ku duulayno iyo haddaanu hebel dilayno idinku khatar idinku yahay marka waxaa laga ilaalinayaa dadka in la yidhaahdo anigaa wax difaacanaya ama dan wada taasay ka ilaalinayaan ama waan sii cimri dheeraysanayaa sidaan idin xukumi lahaa baan u faarumaysanaya sallaxanaya taama odhanayaan laakiin dan baa laydin wadaa dantiina laga shaqaynaya waa laydinku soo duulay sidaasuu hanjabaadii marka ka dhigay fircoon markii laga adkaadayoo had iyo jeerna cidda cududaa cuskanaysaa waa cidda weyne cilmi iyo waxay wax ku qanciso la uqaطicanna aydiyakum gacmihiinan jarjari wa arjulakum iyo adimadiina min khilaafin isweydaar uma lausalibanakum waxayn idinku deldeli fii juduuci nakli sida dee qur-aanku meel kale ku xusa ajmaciin idinkoo dhan jiridda ayaan idinku dhisi intoon qoobabka iyo cumaacumaha aan gawda ka saaroon maqas ku guro ayaan dabeetana idin deldeli doonaayo geedkaa nakhiisha ah jiriddiisaan idinku dhisi buuli wa fircawna dilawtaad fircoonkii masaabiirta dadka ka taagay sidaasaa marka isagu uu ku hanjabay waa dadka hababka loo dila kuwii u xumaa qaaluu waxay yidhaahdeen marka innaa ilaa rabbinaa munqalibuun innaa anagu ilaa rabbinaa ilaahayaga munqalibuun kuwo u noqonayaanu nahay annagu ilaahayagaan u laabanaynaa bay yidhaaheen oo haddaadna disho lafteeda isagun baanu hortegaynaa wamaa tanqimu minaa annaga nagama aargoosanaysid ama naguma nacaysid ilaa an aamanaa inaanu rumaynay unbaad nagu nacaysaa biaayaati rabbinaa ilaahayaga waxyigiisii iyo mucjisooyinkiisii lamaa jaa-atnaa kolkay aayaadku noo yimaadeen kolkay aayaadku noo yimaadeen oo aanu rumaynay ayuunbaad nagu weerartay bay idhaahden waxay arkeen inuu soo jahaystay oo falkii uu fulinayo gaalnimada ahaa ilaahay bay baryeenoo waxay dhahen rabbanaa afriq calayna ilaahay u nagu afgembi oo nagu shub bay idhaahden sabran sabir fara badan watawaffanaa muslimiin annagoo kuu hoggaansanna ilaahayow na oofso ifka naga kaxee halkaa waxaa ka muuqday sida aimada qaarkood ba ay tilmaamayaan asxaabta ibnu cabbaas iyo kayruhu in gelinkii horena sixirlayaal ay ahaayeen gelinkii dambena shuhadaa intaasay ayay isku jirtaa qofka sacaadadiisa ay u jirtaa marka uu sabro astaanta iimaanka weeye in xanuunkaba aanu dareeminba siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam ku xusayay qofka shahiidka ah waaba loo dhib yareeyaa marka uu go-aanka adkaysto hubka iyo rasaasta iyo dhibka soo gaadhaya ilaa uu dareemo quraanjo qaniinaysoo kale watawafanaa muslimiin marka faraacinadu way badan yihiine dadkii sidan u giijisan lahaa iimaanka ee u xidhan lahaa ee ilaahayna sidaa u baryi lahaa ee dabeetana ku socon lahaa unbaa la doonaya wa qaala almala-u min qowmi fircawna madaxdii fircoon qoladiisa ka mid ahayd baa waxay yidhaahdeen intayse soo qadimeen iyagoo fircoon la hadlaya baarlamankiisii atadaru muusa wa qawma muuse iyo qoladiisa miyaad ka tegaysaa liyufsiduu fi lard si ay dhulka u aafeeyaan dhulkaba way kharibi masar wayadaraka wa aalihatak adiga iyo ilaahyaashaadaba wuu ka taga dabeed muuse wuu ka tegi doonaa dhulkana way fasahaadin adiga iyo ilaahyaashaadana wuu kateg wuu ka tegi oo isagaada ilaah sheegtee ilaahyaashuna maxay ahaayeen laba arrimoodba lagu fasiriyo waa ilaahyaal isagu uu dhigtay oo uu ihi kuwaa soo mara oo kaa soo caabud oo kaa soo caabud oo marka u dambaysay ugu dhammaanaysa waa macnaha ka muuqanaya aayadda ilaahay markuu ka warramay uu wuxuu ihi ana rabbukum alaclaa faxashara fanaadaa faqaala ana rabbukum alaclaa kii ugu weynaabana marka kuwana waa kuwo ka sokeeya ama isaga laftiisa ayaa dee dadka been ha u sheegee haddana kuwo yaryar buu hoosta kusii haysta sanamyo laabtuu garaaco qaala wuxuu ihi sanuqatilu abnaahum inamadoodaaynu gawda ka saariyaynu layn wanastaxyii nisaa'ahum dumarkoodana waynu dayn nastaxyii waxay sheegaysaa waynu ka xishoon maaha laakin natrukuhuna fii qaydi alxayaa iyagoo nool min alxayaa'i maahe waa min alxayaati dumarkoodana waynu dayn oo dee way ku shaqaysan doonaa waynu addoonsan wainnaa inagu fawqahum iyaga oo inaga oo ka sarrayna qaahiruun kuwo ka xoog badan baynu wainnaa qaahiruuna fawqahum waynu ka xoog badanna waa dirqiyayna waynu dirqiyayna sidaasaa laga dhigay oo in caruurtana la laayo caruurta in la laayo gawda laga dhigo oo wax naxariisi aanay jirin dadkana la addoonsado lana yidhaahdo keliga yaanu noolaanaynaa intaana lagu baalwado dadkana waa badbaadinaynaa oo waanu hagaajinaynaa dhibaatada lagu hayo dadka muslimiinta waktigan iyo caruurtu sida ay u hayso qofka dee eegaa runtii murugo badan baa ku dhacaysa laakiin waxa uu arkayaa cadowgu in taa qur-aanku uu ka warramayo in waaqica ay ka muuqanayso oo dee wax macruufa ay tahy wax caadiyana ay tahy gaalin aanu islaam hadhow jiidin sidaa ilaahay qur-aanka uu inooga warramo laakiin harawsiga ay dadka harawsanayaan iyo beenta ay u sheegayaan oo dad badan oo muslimiina ay rumaysteen taasunbaa runtii wax lala yaaba ah la yaab ma laha inay iyagu islaam laayaan caruurtoodii iyo maasidoodii iyo odayaashoodaba waxaase la yaab leh inay iyagu weli ama ka baqayaan ama ay raje iyo maslaxaad ka qabaan ama run ka eegayaan iyadoo soddon dowladood ciraaq ay isugu tegeen oy keligood iyaguna yihiin gardarro cadna adduunkii oo dhami gaal iyo islaamba ay u qireen weliba inta gaalku uu qiraya ay ka badan inta islaam uu gardaradooda sheegay waxaa ka badan inta gaalo gaalo sheegtay ama mudaharaada lagu sheego ama bayaanaad ha lagu sheego ayaa ka badan haddana midda keliyahee xaggooda soo eegta ee loo arka inay la safanayso ama taageersanta waa kuwa idha cara loo soo dhawaado cidlaanu ka helaynay kuwa ka rumaystee dee marka iyaguna u jiibiyey kuwaasaa inkaare ku dhacday qaala muusa liqawmi muusa qoladiisii waxa uu ku yihi istaciinuu billaahi wasbiruu ilaahay kaashada oo sabra buuri waa layshayaae ilaahay kaashada oo balxejista buuri waa waktigii ay calaan caleen ay yidhaahdeen uuriina waana la dhibay intii aanad noo imaniyo intaad noo timiba dhibkii sidii buu socdaa adigoona soo gaadhay ina alarda lilaah dhulka ilaahay baale buu leeyay nebi muuse yuurisuhaa wuxuu dhaxalsiinayaa man yashaau min cibaadih cidda uu doono ee addoomihiisaa buu dhaxalsiinayaa waalcaaqibatu lilmuttaqiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibtana waxaa leh kuwa ilaahay ka cabsanaya innaguna sidaasaynu leenahay weligoodba cer iyo dhulba gaala hubka ka soo ridee waxaynu leenahay ina alarda lilaah dhulka ilaahay baa leh ayaynu leenahay americana ma leh yurubna male taxaalufna ma leh mid kaloo gaalahoo soo fayfayto oo hub waxkumaado soo ridaana ma laha oo idhaahdo anigaa tan ka atoora ah ma jiro ina alarda lilaah nin musaylimat lkadaab la idhaahdaa waxau ihi waclam ana alarda baynii wa baynak muxamedow waa musaylimat lkadaab nebinimo sheegtay dee waanku warka waxaan kuusoo qoray bui warqadan waxaanaan kuu sheegaya dhulku wiinoo qaybsanyi carabtaa galbeedka iyo xijaasayso anigana najid iyo dhinaca gubanka igu daabuuri oo xaggaa barigaana na haysanaya dhulku saasuu inagu qaybsan yahi min muxamedi rasuulillaahi ilaa musaylimata alkadaab nabigaa magaca u bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyay ina alarda lilaahi yurisuhaa man yashaau min cibaadi waxaan kuu sheegayaa dhulka adigu malihid aniguna malihiye ilaahay baa leh cidduu doon u dhexalsiinaya cidda ilaahay uu dhexalsiinayana sheegaya wuxu uhi waalcaaqibatu lilmuttaqiin hala isfelo oo hala legdamo laakiin cidhibta waxale dadka ilaahay ka cabsanaya laakiin cabsidii meeday cabsidii ilaahay dadkan ay ka cabsanayeen dadka hogaaminta oo muslimiinta la dhibaya maanta hadday jihaad ku baaqi lahaayeen iyaguna towbad keeni lahaayeen ila markii hore ardayda qarbigay ahaayeen kuwii eran lagu dirayay bay ahaayeen kuwii lagu karbaashayay bay ahaayeen dadka muslimiinta ah markii ay caasigaroobeen bay iyagana kusoo jeesteen hadday ilaahay u toobad keeni lahaayeen ay jihaad ku baaqi lahaayeen walcaaqibatu lilmuttaqiin qaaluu waxay idhaahdeen reer banu israa'iil udiinaa waa la dhib waana la dhibay min qabli an ta'tiyanaa intaanad noo imanin ka hor wa min bacdi maa ji'tanaa iyo intii aada noo timidba dhibku wuu nagu socday de maxaanu yeella waa calancal qaala wuxuu idhi casaa rabbukum ilaahaynu xaqiiqo waxa uu ku yahay an yuhlika caduwakum cadowgiina inuu cawda u jar u halaago wayastakhlifakum fi lard dhulkana uu madax idinka dhigay iyo hogaamin fayandura u eega kayfa tacmaluun bal sidaa camal fashaan nimankani tijaabay mareeno way fashilmeen sunnada ilaahayna waxa inaan qolo quri haysanin halkane iyaga laga buufiyo laga safeeyo idinkana la idinku eego sidii baanay u dhacday waktigan ay dhibanaayeen baa hadalkaanu nebi muuse ku yidhi in yar kadibba sidaynu aayaadka ku arki doonno halkii uu fircoon joogay bay ka taliyeen oo iyagu madaxdeedii ay noqdeen kolkaasaa dee ay ka dareenoo kolkiiba dibigii ay duli urursadeen gaabta ku dhacday walaqad akhadnaa buu ilahay yidhi xaqiiqanime waanu qabanay aala fircawna fircoon aalkiisii iyo isagaba bisiniina abaaraanu ku qabanay abaaruhu waa cadaabka qayb ka mida wey waa cadaabkii ilaahay wey wa naqsin iyo nuqsaamin aanu ku samaynay min asamaraati midhaha xaggooda aanu ka nuqsaaminay oo waxaa ka ku dhacay abaaro midhihiina way ka nuqsaameen dadku uu dheefsanayuu cunayay lacallahum yadakkaruun bal si ay u waantoobaan ay ilaahay ugu soo noqdaan abaar baa lagu saliday abaartaasoo dad iyo dunyaba isu martay laakiin way ka dhaceenoo faraacinadaasi waxba may toobadkeenin manay waantoobine ilaahay baa wuxuu ihi faidaa jaatum lxasanatu barwaaqadu kolkay u timaado ee belada laga dulqaado qaaluu wuxuuna yidhaahdaan lanaa haadihi tan annagaa leh sanadku waa inoo barwaaqo sanadkani dhib inaguma ahee dheef buu inoo leeyi waa iska caadi ayuu yidhahdeen wain tusibum sayi'atun haddii abaari ku dhacda iyo balaayana yatayaruu waxa ay baasaystaan bimuusa waman maca muuse iyo inta la socotee muuminiinta miyaa lainooga horreeyey waxa ay sheeg sheegeen markay wax sheeg sheegeen ayaa beledani ay nagu dhacday bay leeyihi halka laynaga raacay waa iyaga inkaartu iyaga nagaga timi alaa buu ilaahay yidhi balaaruga oo innamaa daa'iruhum baasaysigooda iyo balaayadoodu cinda allaahi min cindi illaah ilaahay xaggiisay ka timi walaakina agarahum laa yaclamuun intooda badan ise ma garanayaan iyagaa macsiya iyo aafo layin markaasaa ilahayna cuqubadan uu ku riday muusena waxba ma hayaan mu'miniin la socotaana waxba ma hayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen faraacinadii mahmaa ta'tinaa bihi shaygii aada noola timi muusow oo min aayatin mucjiso ah mucjisadii aada noola timid litasxaranaa bihaa si aada noogu kala wareejiso ood noogu sixirto famaa naxnu anagu ma nihin laka bimu'miniin adiga ku rumayn mayna bay dhahen muusow wixii aada noola timida aayad ah aayad adaa ku sheegay bay leeyihin kolkaas iyagu dee sixir bay ka aaminsan yihin si aada noogu sixirto maanaan rumayn mawshiiba ma gacantiiba ma astaamahan kale soo socdaa had iyo jeer mucjisaadka aada noo keentaa waxaan u arkaynaa inay tahay sixir rumayna mayno marka mucjisaadka nebi muuse calayhi salaam ilaahay uu siiyey ee markaa dee sagaalka laba ka mida waynu soo marnay gacantii iyo ushi walaqad akhadnaa ala fircawna bisiniina wanaqsin min athamaraat iyaduna dee balaayadaa iyo abaaraha intuu ilaahay u baryay ku dhacay habaarkaa loo aqbalayna mid buha halkana shan baa ilaahay uu isku xidhiidhi markaas waa sideed wey badda la kala dilaaciye lagu hafiyeyna waa sagaal tisca aayaad alla wuxuu ihi fa arsalnaa calayhim waxaanu ku afrognay aduufaana duufaankii waljaraada waalqummala waaldafaadica waaddam shantaa shay baanu ku sii daynay aayaatin mufasalaat iyaga oo mucjisooyin cadcada oon qarsoonaynba fastakbaruu way isweyneeyeen wa kaanuu qowman mujrimiin qolyo dembiilayaalana way noqdeen duufaanku waa biyaha iyo dabaysha iswataa ee meel walba burburinaya ummado badan ilaahay uu ku halaago had iyo jeer aynu aragneen cidina maare u haynin jaraadkuna waa ayax ayaxna waa adiga arkee bani aadamka marka uu ku soo jahaysto dayuuradahooduna ay ku daalayaan qumalka waxaa lagu tilmaamaa markiisii hore luqada carabiga baasha injirta la yidhaahdo oo injirta iyo dulinku haddii ay dadka galaan dee qofku wuu isxoqi dharkana wuu dhigan in yar kadibna wuu cambaar buu qaadi qumalka waxaa kaloo lagu tilmaamay oo aymo badan ay ku fasirayaan bahalaan dadka cunaynin laakiin wixii ay cuni lahaayeen cunaya oo ah daaniyaha xubuubkii iyo midhihii lasoo saaray daaniyunbaa ilaahay u dhex dhigay mid waliba waa dhuuxiibuu kala baxayo waa qolof dafaadicuna waa rah rah eegaya weelkooda rahn aad arkaysaa waa junuuda ilaahay aada leedahay wuxuu leeyahy wax miir qabo haddaad aragto soomaalida waxay dhahaan marna waxay amahaya buu leey marna wax miir qababa haddaad aragta buu dhahday gurigii marka uu qaylayo wuu miir qabaaye junuuda ilaahay buu weliba ka mid yihi biyuhu ku dhacaya weelku ku dhacaya sariirtuu gelaya ka hadlayaba afku kaga boodaya wadbafaadic dhiigganina waxa weeyaan waxalla wixii saa'ilahe maayicee soconaya kor loo qaado waxalla wixii kor loo qaado dhiig buu isu rogayaa انت سائلها وكسيدا ولما وقع عليهم الرجس مركي وعذابك كدعي الرجز عذابك كلكي وكدعي كلا نوع نوعها كواس كميدا هايين قالوا وحي هذا يا موسى ادعو لنا ربك إلى هذا نوبر بيدا ادعو لنا ربنا إلهي نوبر بري ما لكن وحوي إلى هذا نوبر بيدا بما عهد عندك شيء وكقول بالله oo ah inuu ducada ka aqbalo way ogyihiin waa se ogaan galab mar adaa rasuul ahoo wax laga aqbalaya ilaahaaga noo bari lain kashafta cana rijza haddaad cadaabka naga dulqaado lanu'minanna laka waanu kuu rumayn walanursilanna macaka waxaanu ku raacin doonaa bani israa'iila reer banu israa'iilna waanu ku raacin saasayda ballan bay qaadeen iimaanka waxaa looga hadhayaa shahaadada bay idhaaheen adoo balada naga dulqaado إلهي نوبري فلما كشفنا عنهم الرجز كل الله كل كيانو عذاب كي كدل قادنا إلى أجل مدو هم بالغوه يقو أي قاريان مدان دروك سنين دي كل وانا كدنا إلي قاريان مركا لقدل قاضة إذا هم ينكثون وهذا يقو بريي أهدي يبلن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه qaraabo iyo ballantoona gaaluma tixgeliyo qof mu'mina faintaqamnaa minhum waanu ka aargudannay fa aqraqnaahum filyami badda un baanu ku hafinay biannahum dembigii baa laguu sheegaya biannahum iyagu kadabuu biaayaatina aayadaha iyagiibay beeniyeen wa kaanuu canhaa haafiliin waxay ahaayeen kuwo ka dhacsan aayaadka oo aanu soo jahaysnayne warmoogaanka ka sugan bay ahaayeen aafiliin way silowsiiyeen shay loo qaadi karo madaxa inaanay hayn bay kasoo qaaden aayad fa aqraqnaahum filyam saasay ku dhintay faraacinadii saasay ku halaagsameen warkooduba waa intaa faintaqamnaa minhum fa aqraqnaahum filyami arrinka ilaahay wakaa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun waa faadaasi waa tartiib maca tacqiib marka arrinkii ilaahay uu bilaabay inkasta oo kaafirkaasi uu muddo la soo jiifay in yar baa waddada lagaga duway isbeddel baa dhacay ilaa horaa waxaa loo soo xusay waalcaaqibatu lilmuttaqiin ina alarda lilaahi yuurisuhaa man yashaau min cibaadi wa awratnaa buu ilahay yihi waxaanu dhexalsiinay alqowma aladiina qoladii kaanuu ahaa yustadcafuuna kuwo lagu harawsado mashaariqa alardi wa maqaaribaha dhulka barigiisa iyo galbeedkiisa kuwii lagu tamar daraysanayo lagu addoonsanayo reer banu israa'iila waxaanu dhexal siinay halkee dhulkii baanu dhexal siinay alard ayaanu dhexal siinay mashaariq alardi wa awratna alqowma aladi aladiina kaanuu yustadcafuuna kuwii la daciifsanaya waxaanu dhexal siinay halkee mashaariqa alardi wa maqaaribaha halkee lagu daciifsanayay mashaariqa alardi wa maqaaribaha labada ficilba way ku tanaasucayaan sida ficil min naxwa macruufka ah ila mid waliba wuxuu u baahan yahay mafcuul awratnaa mashaariq alardi yustadcafuuna mashaariq alard latiifada ka soo baxaysaana waxa weeye dadkani halkay madaxda ka noqdeen ee hogaaminteeda iyo siyaadadeeda yeesheen waa halkii lagu tumayey ee lagu addoonsanayay reer banu israa'iil tarta laftigeedii ee fircoon uu fadhiyunba iyagu madax ka noqdeen ilahay saasuu kala wareejiyaa allatii dhulkaasoo baaraknaa fiiha aanu barakeynay ardu shaam iyo qudus iyo masar iyo intoo dhanba wa tamat kelimatu rabbika alxusnaa kelmaddii ilaahaaga ee wanaagga badnayd waxay ku dhammaystirantoo loo fuliyey calaa reer ban calaa bani israa'iila reer banu israa'iil dushooday ku dhammaystirantay kelmadda ilaaha ee wanaagga badanina waa tee waa ballanqaadka waa wacdullah oo ilaahay baa waxa uu ihi إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ساس النبي موسى سوري أتى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وأبلن إلهي كهي مركوا كلمة إلهي وانا قبض ميب خيب بن إسرائيل بوهرقش بما صبروا صبر كي إلي ماتين يعني موسى كفر منه أي هو قامين تستحمله ودمرنا وحانو ترترنا ما كان يسمع فرعون وقومه فرعون يقول لدي سوحي أي سمين وما كانوا يعرشون أيه وحي لسيين waxay dhisayeen oo marka dee baatilkii iyo shirkigii iyo mabaadidii faasidka ahayd wax alla wixii oo dhami wax la dhisayay bay ahaan laakiin dumay aimada qaarkoodna waxaabay tilmaamayaan cala allah ku dhacdo meelihii askuni jireen ay degi jireenna waa la dumiyey wamaa kaanuu yacrishuna daahirkeeda kolka la eego sidaasunbaa ilaahay uu kukala wareejiyaa qarnigaa aynu taagannahay boqolka sano ah ayaa haddii aad taariikhda mucaasirka aad dib u raacdo aada arkaysaa intee oo dowladood oo waaweyneyd baa meesha ka baxday oo la waayey waa muddadaa yare kooban ee boqolka sano ah wax kasii horreeyey bay iska daa waa taariikh adawli lmucaasir haddii aada akrido sida isbedelkaas idan markaa ummadda islaamkaa taariikhda ka qormaysaa cinda allahi wa cinda annaas mid xun inaanay noqon baa laga maarmaan laakiin mid wanaagsan ay noqoto oy mahadiyaan wajaawaznaa bibani israa'iila buu ilahay yidhi reer banu israiil waxaanu gudbinay albaxra badii tay doonaysa ha ahaato baddaas badaha tu yar iyo tu weyn mid kasta ha ahaatee badii ay kusoo hagaageen ay ka yaabsanaayeen ayaa ilaahay uu ka tallaabiyey faraacinadiina lagu halaagay fa atow wuxuunay u yimaadeen calaa qowmin qolo yackufuuna dul yuurura calaa asnaamin lahum sanamyo ay leeyihiin qoladaasi kuwa yihiinna lama sheegin waxba kuma xidhna dhar gaala ahoo sanam caabudayay u yimaadeenay soo mareen mabay hakanbe eh qaaluu waxay idhaahdeen yaa muusa nebi muuse ijcal lanaa ilaahan waar ilaah noo samee bay idhaahdeen kamaa lahum aaliha sida kuwaniba ilaahyaal u leeyihiin waa reer banu israa'iil waa kaa way fashilmeen durba le waxau idhi wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun bal hadda waxaa samaysaan baa la eegi waxaa samaysaan ayaa la eegi doonaa inaad ka raysaan iyoin kale waxay marayaan durba kuwaniba ilaahbay leeyihiin adiguna ilaah noo samee qaala wuxuu idhi innakum qawmun tajhaluun idinku waxaad tihiin qolyo jaahiliina jahliga waxaa la idhaahdaana afxumo badan iyo edeb daro iyo anshax darraba uu leeyay ilaahayo ummadaba lagula dhaqmo aljahlu waa musiibo weyn cadowga ummadda hayste waxa u jabiya jahliga oo intay dadka muslimiintii diintooda yaqaaneen ay yaqaaneen ilaahay xaqu ku leeya islaamku xaqu isku leeyay nacab iyo gacal cidda ay kala yihiin intay yaqaaneen waa intay rag iska dhicinayeen sharaf caalamka ku lahaayeen markii laakiin lagaga duulay maskaxda aqaafadii iyo aqoontiina laga qabsaday taariikhdiina la gediye si kale loogu akriyo loogu dhigay waa ta halkaa maraysa dabeed cidu nacabu iyo cid gacal iyo cid uu taageerayo iyo dad waxay isu yihiin iyo dad waxa kala saarada aanu garanayninba arinkoodu dadka halkaas lidaalik baa islaamku marka uu dagaal gelayo cadowga jahliga iyo cadowga kaafirka iyo shaydaanka isku sibuu laba col baa loo diro siman wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun ma aha baa layidhi saaxadda dagaalka oo qura in loo wada baxee dad cadowga jahliga la dagaalamoo cilmiga bartaana waa inay jiraan cilmiga dad barta ilaa siqa aljihaad dadku marka ay garanayaanba waxay ku dagaalami lahaa inay garanayaan idan markaa labadaa cadow islaamku si wada jira baa layihi laba col ha la diro oo colna cadowgaa ha u baxo colna cadowgan jahligaah oo cilmigii ha sii barto oo diintii ha lasii fahmo liyatafaqahuu fi ddiin si ay diinta u fahmaan dadkani ma noocanaa loo harawsan laha hadday diintooda fahamsan yihiin waxay qabaan diintoodaba in ay dib ugu dhacayaan diinta gaaladana ay ku horu marayaan iyo dimuqraadiyaddooda ayay qabaan dar badan sidaas midda kale waxaynu arkaynaa ummadaha marka laga xoog bato isticbaadka iyo harawsigu had iyo jeer ma asiro oo ma saameeyo uun dadka iyo dalka laakiin diinta iyo fikirkana wuu saameeya marka ummaddan jidhkii laga gumaystay waxaa ka daray maskaxda laga gumaystay marka dadka shahaamadda iyo raganimada laga lumiyo ducufka waxa uu gaadhayaa ilaahay harkaasuu gaadhayaa maskaxdii reer banu israa'iil laga soo gumaysanayay waa taa keentay inay ilaahii badbaadiyey iyo rasuulkii la soo halgamayba in yar kaga siibtaan inuu fircoon soo aakhira toose rubama ay ka baqayaan halkii kasii wadayaan inna haaulaa'i buu markaa nabay nebi muuse kuwani mutabbarun waa la halaagayaa maa hum fiihi waxa ay ku sugan yihiin wa baatilun waxa buraya maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayaana wuu buraya mutabbar waa mid tirtirmi doono weeye waxaanay caabudayaana ilaahyaasha ah waa wax halaagsamaya oo baaba-ay oon rasmi ahayn waana wax buri doona qaala wuxuu idhi isagoo diidan nimankan hadalkooda akayr allaahi ma cidaan ilaahay ahayn baan abgiikum ilaahan ilaahay idinka baadi doonaa ma cid aan ilaahay ahayn baan ilaahay idinka dhigaa buu wahuwa ilaahayna fadalakum cala alcaalamiin caalamiinta oo dhan buu idinka dheeraad siiyey ummadaha caalamka oo dhan baa ka horeysaan buu way ka fadilan yihiin oo maanta iyagaa soo hor ayaa soo hadhay iyagaa dhulkii siyaadadii iyo hogaamintii leh iyaga ayaa madaxdii dhulka ah ilaahay u dhaxal siiyey waid wakti xus nebi maxamedow ama wadkuruu baa la odhanayaa kol haddii khitaabka dambe uu jamaciya wadkuruu waxaa xustaan reer banu israa'iilow id anjaynaakum min aali fircawna fircoon markii aanu aalkiisii idinka nabadgelinay fircoon aalkiisa nasku in badan uu tilmaamay waxa weeye ijraamka fircoon keligii ma lahayn laakiin wixii ku xeernaa iyo boqortooyadiisa iyo balaayadii ag joogtay baa baadkan laleh kuwa lala hadlayaana waa reer banu israa'iil oo nebi maxamed la jooga leannahu mar haddii ay taageersan yihiin ay fikirkii aabbayaashood ku taagan yihiin sidii aabbayaashood baa loola hadlaya inaguna sidii qur-aanku ula hadlay bayn kuwan ula hadlayna halkiina waa ka taagana yasuumuunakum way idin dhadhansiinayeen su-aal cadaabi cadaabkiisa uxun yuqatiluuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum inamadiinana way leynayeen hablihiinana way daynayeen wa fii daalikum kiinaa waxaa idinku sugan balaa-un balaa imtixaan baa idinku sugan iyo jirabaad min rabbikum alla xaggiisa ilaahiina xaggiisa ka timi cadiimun oo weyn balaayo weyn ayaa alla xaggiisa ka timi ayaa idinku dhacday oo la idinku tijaabinaya balaagu waxaa kaloo lagu fasiri karaa wa fii daalikum waa masderka mutasayadka aha laga fahmay anjaynaakum wa fii daalikum nabadgelintaa aanu idinka nabadgelinay faraacilada balaa-un nicmaa idinku sugan min rabbikum cadiim nicmo weyn ayaa ilaahay xaggiisa ka hesheen kol hadduu idinka nabadgeliyo cadowgii dhibka kugu dhacaana waa balaayo nicmada lagu siiyana waa balaayo mid walba waa imtixaan wawaacadnaa muusa nebi muuse waxaanu kula ballanay halaaiina laylatan soddon habeen baanu ballan u qaadnay wa atmamnaaha bicashrin tobanna waa ku dhammaystirnay soddonkaasi kuwa yihiin naskuma tilmaamin dulqicda iyo dilxijo tobankeeda ayay ahaayeen baaimada qaarkood kutubahooda ay ku qoraan laakiin imtixaanku wuxuuna ahaa afartanka fa tama miiqaatu rabbi waxa uu ku dhammaystirmay ballantii ilaahays arbaciina laylatan afartan habeen afartankaa kadib halkaa kaalay baa lay wa qaala muusa liakhiihi nebi muuse wuxuu ku yihi walaalkii haaruuna ahaa cadfu bayaan baa laydha ukhlufnii fii qowmi qoladayda kusimo iiga noqo buu wa aslix arrinkooda hagaaji oo meel ku tiiriyo yuu kala lumin walaa tattabic raacin sabiila almufsidiin kuwa dhulbi'iskaa jidkoodana iska ilaalin haadkaa waa lagu halaagsamaha marin buuri waxaa halkaa laga fahmay in ummaddu aanay qiyaado la-aan soconaynin islaamkuna aanu qabin laakiin saddex qofna ha ahaadeene sida dee salaadaa la tukanayaaba ay tahay waa lagama maarmaan hogaamin laa yasluxu nnaasu fawda dadku garba siman kuma socdaan waxaa kaloo laga fahmay doorka qiyaadaduna inuu yahay dadka inuu cunuu cidhbaha gooye maahee wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin in la hagaajiyo diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadoodaba isla markaana dadka inta wanaagsane wax hagaajinaysa la raaco oo aan kuwa mufsidiintaa la raacin fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaadabaa ilaahay uu labada nebiba markii uu dirayay kuwa juhaasha aana jidkooda raacina caalamka waxaa halaagay maanta gaal iyo islaamba qof mufsidahoo loo jiibiyo oo isagu wax hogaamiya iyo muslix dhagaha laga furaystay walamaa jaa muusa limiiqaatina halkii aanu kula ballanay buu ilahay yihi markii uu yimi nebi muuse duuru siinaa wa kallamahu rabbuhu ilaahaysii ula hadlay qaala wuxuu yihi rabbi arinii ilaahayow iskay tusi andur ilayk aan ku eego wuu jeclaaday hadalkiisii oo cishqigiibaa cirkaa la maray dabeetana aragtidu inay ugu darmato dhegaysiga ayuu jeclay qaala ilaahay baa yidhi lam taraanii i arki maysid oo xamiliba maysid walaakin indur ila aljabal buurtanuun eegagtaada fain istaqara makaanahu halkiisaa hadduu ku sugnaado kolkuu ilaahay istuso fa sawfa taraanii hadhow baad i arkiyo oo aada xejin doonta falamaa tajallaa rabbuhu ilaahaysii markii uu istusay liljabali buurtii jacalahu waxa uu ka yeelay buurtii dakkan ama dakaa mid digada noqday wuu isku daatay kaa kala yaacay wa khara muusaa saciqa muusena wuu dhacay isagoo suuxay waxajin waay lidaalik fa ahlu sunna waljamaca waxay ku tegeen ifka inaan ilaahay lagu arkayn لكن آخر الله واركي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فلما أفاق كل يسوم يرسلي قال وحر سبحانك تنزيها لك ألا أدق أياه فن وح نقصان ودواتك فنت تبت إليك وأنفوس ونغضي وأنا أول المؤمنين أنا أقول وحن كمدهاي كوا وينان تاذا يا وحادي شكت حق نمدي سرميسا كأهر رأي أنا أول المؤمنين مؤمنين تكأهر رأي أنا sidaa aad ii sheegtayna xaq tahay rumeeyey leanna waaba la itaabsiiyeyba nebi muuse nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ummaddu markay soo furfur yidhaahdaan aakhiree lasoo wada tooso lasoo aakhira tooso ayuun baan dabeed anigu noqonayaa ka ugu soo horbaxaa halkaa wuxuuna markayaa muuse carshiga ilaahay haysta ma garanayo inuu iga soo horbaxay iyo in suuxidii hore lagaga dhaafay tii waktigaa ifka uu ku suuxay marka muuse arrinkiisa ha laga hadho oo waxba yaan la iifaanin buu lahaa oo aan la odhanin adaa ka fadli badan nebigo muuse arrinkiisa waa kaa qaala markaa wuxuu yihi yaa muusa ilaahay baa yidhi nebi muuse inisdafaytuka anigu waan ku doortay cala annaasi dadkan kuu doortay birisaalaatii fariimahayga iyo waxyigayga wa bikalaami iyo hadalkayga fakud qaad maa aataytuka waxaan ku siiye waxyigaa wa kun min ashaakiriin kuwa ku mahadnaqana ka mid noqo sidaasay tahay oo ummadda diinta ilaahay uu siiyey ayay dadkooda ku dooranayaan qiyaadada waxaa lagu dooranayaa birisaalaati wa bikalaami waxiga ilaahay cidda u hela aqoonta wanaagsanna la iyo ammaanada waana nicmo ilaahay in lagu mahadnaqo mudan wa katabnaa lahu fi lalwaax waxaanu ugu qornay buu ilahay yihi looxaantii min kulli shayin wax walba ay u baahan yihiin mawcidatan isagoo waana ah wa tafsiilan likulli shayin wax walbana uu iftiiminaya wixii ay u baahnaayeenba ilaahay kutubtaas wuxuu ugu qoray xaashiyaha looxaantaas fakud biquwatin baa lay dadaal ku qaad diin ilaahay dadaalla-aan kuma socoto waa waxay diintani ku socotaa bijuhdin bashariyin jahiid dadaal aada u adag oo basharku leeyahy wa'mur qowmak qoladaadana far buuri ya'khuduu biaxsanihaa ha qaadeen keeda wanaagga badan oo diintu midna waa la rumaynayaa uun mid oo laguma camal falaya midna sida mutashaabih oo kale midna waa lagu camal falaya axsankeedu waa ka muxkamkeen mansuukh ahayn ha ku camal faleen markaa qofka qiyaadada ahi keligii ma hirgelin kara diin iyo xaq toona haddaan dadku hareero taagnayn dadkana uu sheego ha kula hinjiyeen xaqa marka waa in asaasiyo qaacido loo sameeyaa dadkuna la isfahmaa sawriikum waxaan idinfusin idin tusin doonaa daaralfaasiqiin dadka alla ka fogaaday deegaankooda oo see loo tusinaya meeshii laga halaagay cadowga ayaa lagu tusin markaasaad ku istareexi iyagana waa laga halaa laga halaagi doona ama aakhiraaba lagu tusin halkay degayaan iyo balaayada ka karaysa saasrifu waan duwi doonaa can aayaatii aayadahayga waxaan ka duwayaa aladiina yatakabbaruuna fi lardi kuwa dhulka isku weyneynaya bikayri lxaqi gardarro kuwa gardarro dhulka isku weyneynaya aayadahaygaan ka duwi inay aayadaha waxyeelaan ama ka hor yimaadaan waa la odhan karaa bushaaro waan ka duwi doonaayo kolka iyagu baadilkii doorteen aayaadka rumayn maayaanoo usoo jeedsan maayaane ilaahayna wuu sii jeedin falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum baabkeedi wain yarow kulla aayatin mucjiso kasta hadday arkaan iyo waxyi kasta laa yu'minuu bihaa rumayn maayaan wain yarow wain yarow hadday arkaan kuwa gaalada ahi ee isweyneynaya sabiila rushd jidka lagu hanuunayo laa yatakhiduuhu sabiilan jid ay maraan kama dhiganayaan wain yarawhu wain yarow hadday arkaan sabiila alghay jidka lagu ambanayo yatakhiduuhu sabiila jid bay ka dhiganayaan ay maraan talow maxay ra'san cala alcaql maxaa dabarogay ilaahay baa kuu sababeeyey daalik kaasi wuxuu ahaaday bisaba biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu biaayaati illaahi bay beeniyeen wa kaanuu canhaa kaafiliin aayadaha way kasii jeesteenoo warmoogaan bay ku sugan yihin marka macnaheedu waxa weeye qofku diinta ilaahay hadduu qabsan waayuu seego arrimo waa iskaga tarmaya khulita calayhi alamr arrinkaa ka foorarsanaya markaasaa furqaankii iyo xaqii ilaahay uu iftiiminaya buu waayaya dabeedna waxa xun buu arkaya wax wanaagsan waxa wanaagsanna wax xun buu arkaya wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad sidaa uu fircoon leeyahy oo kale waa taa aada maanta arkayse waxaa la leeyahay ummaddaa la laynayay leeyihiin annagaa idin danaynayna idaacadahay kala hadlaya dabeedna waxay leeyiin waanu idin xoraynayna waa laydin haystaa raashin baanu soo wadnaa raashinku waxa aan la yaab lahayn sidii dee hindidii cascasayd ay ugu daadiyeen bustayaashii sunaysna america berigi ay qaaradda ka qaadayeen ay ka boobayeen bustayaal bay usoo daadiyeene idhaan dhaxanta ka huwada sun baana marsan kow way wada dhinteen waxba kuma aha dadkan raashinka ay u daadinayaan inay usuneeyaan walow waktiga dhow ayay noqonayna wakti dheerba ha noqoto waa wax lagu talageli kara wey sidaase annagaa idin badbaadinayna bay leeyihin b fifty twona way dhex dhigaysaa bamkii weynaa bay dhex dhigaysaa konton qofba mar bay rawaxayaan bal hadda labadaa eeg labadaa eeg waa yatakiduuhu sabiilan wain yaraw sabiila algayi yatakiduuhu sabiilan waddada lagu halaagsamaya dadka ugu sheegayaan wanaag waaladiina kadabuu biaayaatina buu lahay kuwa aayadaha iyaga beeniye wa liqaa'i alaakhirati iyo la kulanka aakhiro xabidat acmaaluhum camaladoodii way bureen oo uma tirsanaan hal yujzawna laguma abaalinayo ilaa maa kaanuu yacmaluun camalkii ay samaynayeen mooye wax kale lagu abaalin maayo waittakhada qowmu muusa min bacdi nebi muuse waxa ay samaysteen qoladiisii intii uu ka anbabaxay uu duurusiinay ilaahay waxyiga ka soo qaadayey intaa kadib waxay samaysteen min xulliyihim dahabkii iyo lacagtii iyo qalabkii la isku qurxinay intay dhalaaliyeen waxay ka samaysteen cijlan dibi jasadan jidh ah lahu khuwaarun cileh dee batonna la taabanaya markaasuu qayliyaya oo waqaaq baa leeyihi sida iminka bahalkan tooygaba laga dhawaajinayo alam yarow miyaanay arkaynin baa ilaahay uhi annahu isagu laa yukallimuhum inaanu la hadlayn ha iska qayliyo laakiin haddana cod ha lahaado ilaan waxa kala duwan sawdi iyo nudqi baa kala duwan cod wuu leeyi baqaaq waa jirta laakiin dee nudqi ma leh walaa yahdiihim sabiilan jidna kuma hanuuninayo ilaahaan dee hadlayn oon waxba hagaajinayninna ilaah noqon maayo ittakhaduuhu wa kaanuu daalimiin ilaahay waxa uu yidhi way samaysteen dulmi falayaalla waa noqdeen walamaa dibigaas markaas dee muuse saamiri baa u sameeyey sida suuratu taha aad ka akrii karayso alla wuxuu ihi walamaa suqida fii aydihim markii gacmahooda lagu riday wa ra-ow ay arkeen annahum iyagu qad dalluu inay ambaleen qaaluu waxay idhaahdeen lain lam yarxamnaa rabbunaa haddaanu ilaah iyagu noo naxariisanin wayakfir lanaa noo dhaafin dembiga lanakuunanna min alkhaasiriin kuwa khasaaray baanu ka mid noqon doonaa markaa way toobad keeneen macnaha waxay isarkeen inay halaagsameen bay isarkeen waxaad isweydiinaysaa muxuu yahay macnaha ereygaa walamaa suqita fii aydiihim kolkii gacmahooda lagu riday macna waxa la fulaanu saqata fii yaday ninkaa hebel gacmuhu ku dul kufay waa murugooda weyn waa dhabanahays waxaa lagu macnaynaya walamaa suqita fii aydiihim kolkii ay dhabanahays uu ku dhacay oo kolkuu qofku labada gacmood labada dhaban saaro saqata fii yadayhi gacmuhu ku dul dhacay waa murugoonaya labada dhaban buu qabsaday intuu suxullada dhulka u dhigay kolkaasuu dabeedna murugo ayuu la fadhiistay waa dhabanahays walamaa rajaca muuse ilaa qowmihi markuu qoladiisii nebi muuse kusoo noqday qadbaana isagoo cadhaysan asifan murugaysan waa sidaa loo baahan yahay qofku markuu arko diintii oo la burburiyey waa inaan waxba u hadhayn nebiga marka meel laga dhaca isaga gaar ahaantiisa ma cadhoon jirin diinta ilahay buu cadhoon jir qadbaana asifan baa la isku daray cadho iyo murugo ayuu cirkaa maraya qaala wuxuu ihi bi'sa maa khalaftumuunii waxa xumaaday waxa aa wakiiligaga noqoteen min bacdii dabaday dabaday mar haddaa gaalnimo la timaadeen kusima nibadiinu way fool xun tahay acajiltum amra rabbikum miyaa ka degdegteen arrinkii ilaahiina oo ahaa inuu wax idiin soo wado oo ahaa in laydin yidhi suga wa alqala alwaaxa looxaantiibuu tuuray aar waxaa kaga soo arooray nebiga inuu yihi maqle iyo arka isku mid maaha muuse markiisii hore maqlu ahaayo ilaahay xaqaa'iqa dadka u sheegaya baa u sheegay inuu madii ambatay wuu iska sitay alwaaxdiisa laakiin markuu arkay sida loo ambabay iyo arinku halka uu marayo dee looxaantiibuu tuuray markaa araggu had iyo jeer uu ka xeel dheerayay maqalka wa akhada bira'si akhiihi walaalkii madaxiisuu soo qabtay yajuruhu isaga oo soo jiidaya ileyhi xaggiisa dhab buu siiyey garhka iyo fooda waa kaa gilgilay min adag buu ahaa muuse haaruunna waa jihaynayaa qaalam wuxuu ihi haaruun ibna umma ina ina hooyow buui hooyada waa naxariis badanta ina hooyow ina alqawma istadcafuuni qoladii aada ogeyd way harawsadeenoo waa iga xoog bateen buuri waanu ishayna way ila soo kaceen oo kaaduu waxay ku dhowaadeenba yaqtuluunani inay digta iga tiraan ay dilaan falaa tushmit biya alacdaa ha igu farxinin cadowga laba walaalo is haysta oo wanaagsan cadowgu wuu ku farxaa garka aada maanta ijiidayso rag baa ku istareexaye ka daabuur waxba ka soo rayn mayse ولا تجعلني هيقدر مع القوم الظالمين ظلم فلياشنا هيقدر بولي ديك وما ترئ وقر نقصر ويسكدعي وأنا كقن عي مركا النبي موسى عليه السلام وعلى كاكا مغضي هقامين تشيق الله إلى هذا ضدمست النوح وبهي هي قف قوية يدا أمانا إليه لوضع الرسول با هاروح وقريو لا يستضعفوني ويتمرض رئيسين وموسى مركو شوقي عدي مع عبودين عجلقا لكن دقاق يا هارون لهلي هذا وأكوا الله سوقع إذا مركا النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام يضرب الله هذا يا وحي الله أبي ذر ضعيف صاف أبي ذر من قوية لكن حقه هقامين أيها أنا ما ركتي كون أكتنين إذا مركا أمده هقامين تدواء الله يقع قف قوية لا درتيد بأصحاب عمر يا أبو بكر أي أبو بكر الرئيسيين مواقف تأذى مركا تاريخ ذا ديب وأخيضه وحكسي قوي السنة أبو بكر رضي الله عنه أن استضعفوني سلا سوري مركا قال وحور النبي موسى رب اغفر لي ولأخي أنيقي ولالكيب إلهي ونود ذنبي ناف marka adigu waxaan uga socdaa waa in qiyaadadii aynu u eegi lahayn aqoon iyo awood iyo ammaana ma jirto inaga ma jirto kaambeynada la galaya ururadu islaba rogayaan idaacadaha iyo t v-ga miyaad ka maqashay mid diin sheegaya bal u fiirso wadaad iyo warale mid kasta ha hadlo wuu isa soo taagayaa sinaan iyo cadaalad iyo dadka waxooda inaanu u qaybino diintana dadkaa lagu xukumaya snmt baa ugu dambaysa way libidhay taas maxaa keenay ku gadlaa la iska ilaalinaya diin baa la iska ilaalinaya ictiraafka maraykan baa intaa lagu doonaya waa markaynu runta isu sheegno sidee food ay kaga helayaan dadka mar haddii aanay diintii ilaahayba xusin ballanqaadkooda iyo kambaynkoodana aanay ku jirinba sidaynu dunyo ugu aaminaa diintii hadday kasoo dulboodaan dadka waa mushkilad aada iyo aada u weyn wey bal u fiirsada idinku dadka waa dhibka jira caalamulislaami ha sii eegin oo boqorada iyo dictatorada ha eegine فليدها تحقين لو سوشيد قال رب اغفر لي ولأخي نبي موسى سيدا سولي أنيقى يا ولالك إلهي ونودا بداف وأدخلنا في رحمتك إلهي ونحريس تادنا نقلي ويبالار انتهي وأنت أرحم الراحمين كوا نحريس تأياد أدوغ نحريس فرم إن الذين اتخذوا العجل بولهير كوا الدبق السميستي سينالهم وحكوها بسند ونقضب من ربهم عدوين أو إلهي هذا حقي سكت ببا دم كورا وذلة يدل في الحياة الدنيا إفك نلاشنا الدنيا ده إلهي دل بوطش كسار دونه دين لأنت إيا كفر قا دل له وكذلك نجد المفترين كوا بانبورة كبضلنا السلاسان وضالنابو لهيد والذين عملوا السيئات كوا حمان تستمعي فالدنبيادية ذا كلا الدوانا قال لنا ذو كم تهي ثم تابوا من بعدها توبتك أنا حمان تاكذب وآمنوا أن للرمي إن ربك إلهاك من بعدها انت أي سميا كذب لغفور رحيم تنبقوا الله فيا ونحريسانيا ونحريسانيا وبشاروا طوبتك يعني ولما سكت عن موسى الغضب موسى مركع عربي كأمس عربنا آدو بضيض وكردقنا قفلها الله يؤكلوا للرق لنيا مركع عربي كأمس كعقردقت أخذ الواح الواحد وحي قرناب وإسكهن تيوقات وفي نسختها وحنك قرناب هدى ورحمة هنون يد حريص للذين كويبوا قرناهم إيقوا لربهم يرهبون إله هذا كعب سنين يكان إلهي كعب سنين وحي قومته وشيسده واختار موسى قومه نبي موسى وحا وكلاسه بحي قولدي في سبعين رجلا تضباطا لميقاتنا لكلا كيغسي إلهي وقعدر دارتانو توبضي كمتها يقال لماذا أيوة توبض كانان تدكي بيمتلا ينكواني فلما أخذتهم الرجفة مركي قيلة أي قوتي أدوك لقل قشي معناه أي وضع دنتين إلا إلهي نتصي بيدانين أرنا الله جهرة أفحمد أصاودناها لقوة ترى أدوك لقل قشي نبي موسى على العلو وحيوري قال ربي إلهي لو شيت هداد دوني سأهلكتهم لهرب وادد لله كوان من قبل هري انت أنان هالكريما وإياي إيا أني قبعد horaba waad nool layn lahayd oo nafta waad naga qaali lahayd aniga iyo iyagaba marka macnaha waxa uu leeyahay ilaahay oo dee muuse khaarajiyaa la odhane mar hadday igu soo maqnaayeen oonu isku gooni ahayn dee soo noole wey atuhlikunaa miyaad nagu halaagaysaa bimaa facala sufahaau mina kuwa caqlikaabkee naga midii waxay sameeyeen waa sidaasaa taariikhdu qoraysaa oo had iyo jeer markay gefaan ummadda qayb ka mid ihii inta kalena u aamusto waa la iswada jiirsiin in hiya ilaa fitnatuka tani waa baladaadii iyo imtixaankaagii waxaanay sameeyeen waa imtixaana iyo ay markaas sababu noqdeen adna aada u qadartay tudilu bihaa man tashaa cidda aad doonto ayaad ku ambinaysa وتأتي من تشاء عدة طنطنا والهنون وحا تومر امتحان بوها امتحان كاوي كفش المين أنت ولينا إلهي وقرقارها يقاتهاي فاغفر لنا وارحمنا نودن بالله ونون حريستو ومطيب وذا الدعين يا وأنت خير الغافرين هو إلهي ودن وحدافة أظن بقى خير بضن هذا يقول عدنا بوحبك الدوني والله أعلم